الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين درسيني هره وحكس أفسناء ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم midabayntii rasuulku timihiisa uu midabayn jiray axaadiida ku soo aroortay masalada markaa waxaynu tilmaanay axaadiid kala duwani inay ku soo aroortay oo saxaabada qaarkood ay sheegeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam timihiisa inaanu waxba marin qaarna ay sheegeen inuu midabeeyey axaadiidtaa maxaa la ysku waafajinayaa ama la ysugu keenayaa macnahooda ee su-aashaa ka jawaabaya haye khaalid sax macanaa kulluna akbara bima ra-a saxaabada qaar waxay arkeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo timihiisa wax midab u sameeyo mariyey dabeetana taasay sheegeen saxaabada qaarna waxay arkeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo timihiisu aanay wax midaba lahayn waxbaa isagoon marin iyaguna taasay sheegeen inta badanna rasuulku calayhi salaatu wasalaam timihiisa ma midabayn taasina waata keentay in saxaabada qaarkood ay yidhaahdaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam timihiisa wax midaba muu marin waay midab baa jira aan la ogolayn timaha in la mariyo midabkaas waa maxay cindak asawaad yaani timaa lama madoobeyn karo maxaa daliil uxusuustaa masalada waxaa rasuulka loo keenay abu quxaafa abubakar aabihii oo timihiisu ciro cad ay yihiin wuxu uhi gayiruu hada shayba wajanibuuhu sawaad ciradan bedela oo midabeeya madowgana ka fogeey xadiid kalena waynu sheegna marka madowga lama marin karo timaha rag iyo dumartoona ma marin karaan ayb darsigeena caawa baabu ma jaءa fi kuxli rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam hada kani baabu ma shaygii baabkii ka warramaya weye jaa kusoo arooray fi kuxli rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay indhakuushiisii alkuxlu marka kaafka la godo waa ismun liladii yuktaxalu bihi oo magac uu iska leeyahay shayga lagu indhakuushaa shayga la ismarinayo laftiisa haddii kaafka la kordhigo alkaxlu la yidhaahna waa master bimacnaa isticmaalu lkuxli fi lcayn waa indhakuulashada marsashada indhakuusha la marsado lafteeda ayaa alkaxlu la yidhaahdaa can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi iktaxilu waxaad ku indhakuulataan bilismi fa inahu maxaa yeelay isagu yajlu lbasara indhaha ayuu ka faydaa waxaa dul saaran ee yuxasinu alcayna isha ayuu wanaajiyaa wa yumbitu wuxuu soo saaraa ashacra timaha xadiidkani waxa uu tilmaamayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu amray ummaddiisu inay ku indhakuushaan al-ismid dhagaxa la yidhaahdo alismid culimada qaarkood waxay yidhahdeen waa alkuxlu alasfahani waa indhakuusha asfahaan meesha la dhaa iminka eeraan bay ku taallaaye dhagaxanta ku taallo laga jebiyo waxaan yunashifu اdamcata wاlquruuxa wayaxfadu sixata alcayn waxaana ka mida faa'iidooyinkiisa isha ilmaynaysa ilmadaa waa ka qallajiyaa nabarada isha ku yaallana waa qallajiyaa waa bogsiiyaa ishana caafimaadkeeda ayuu ilaaliyaa wa yuqawi casabaatiha nacam wa yuqawi casaabataha waxaa kaluu xoogeeyaa muruqyada isha laa siyama lishuyuukhi wasibyaan gaar ahaan indhaha caruurta yaryar iyo dadka da-da ee waaweyn culimada qaarkoodna waxay dhaha alithmid waa indhakuul oo dhan waa xajaru alkuxl nooc gaara ma ah laakiin sida imika mashhuurkaa caalamkan aynu ku noolnahay waa ithmidku inuu yahay nooc gaara oo indhakuusha ka mid ah oo magacaa leh oo meelaha markaa aynu sheegnay sida alasfahaan oo kale laga keeno amarkaa rasuulku uu ku bixiyey in alithmid lagu indhakuushaa amarkaasi wuxuu faa'iideynayaa sunnanimo ee maaha inay waajib tahay in la indhakuushaa ibnu xajar wuxuu yihi walamru lilnadbi ijmaaca culimadu waxay isku waafaqsan yihiin amarkaasi inuu faa'iideynayo uun indhakuulashadu inay sunno tahay manaaficda iyo waxtarka loo sheegay meesha ka saari maayo sunnanimada indhakuulashada waa shay sunno ah oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey ummaddiisana uu faray isla markaana manaafic adduunye leh manaaficdiisa waxaa ka mid ah isha ayuu wanaajiyaa fa inahu yajlu lbasar wuxuu meesha ka saaraa almawaad alradiica annaazila ilayha min alra's intaa waxyaabo dareerayaalah ayaa madaxa qofka ka soo baxo ishiisa kusoo dhaca waxyaabahaasi dhibkii isha ay u geysan lahaayeen baa indhakuushu ay ka difaacdaa wa yumbitu shacra timahana waa soo saaraa timaha waxaa loo jeedaa timaha xiribaha wa shacru ahdaabi alcayn aladi yanbutu calaa ashfaariha labada dibnoodee ishu ay leedahay timaha ku yaalla ayaa indhakuushu ay saartaa labadaa faa'iido ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u sheegay wa zacama wuxuu sheegtay ee ibnu cabbaas yaani wuxuu sheegay wuxuu ku warramay weye akhbara ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka kaanat lahu inay u sugnayd mukxula weel yaroo indhakuuli ay ugu jirtay oo yaktaxilu ka indhakuusha minha iyada kula leylatin habeen kasta wa fii riwaayatin qabla an yanaama intaanuu seexan ka hor bilithmid ayuu ku indhakuulan jiray indhakuusha nooca ithmidka la yidhaahdo halaahatun fii haadihi halaahatun saddex ayuu fii haadihi ishaa midig marin jiray wa halaahatun saddexna yajcaluha wuxuu ka yeeli jiruu marin jiray fii haadihi ishaa bidix marka xadiidkani waa daciif laakiin macno ahaan wuxuu waafaqsan yahay axaadiida saxiixa ah oo axaadiida saxiixa ah kale ayaa tilmaamtay sida xadiidkan ku xiga in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu indhakuulan jiray markuu sii seexanayo xikmadda ku jirtana waa tilmaami doonaa can jaabirin huwa ibnu cabdillaahi qaala wuxuu uhi jaabir ibnu cabdillahi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi calaykum bilithmid indhakuusha ifmidka la yidhaahdo laazimacna ismariya cinda annawmi markaad sii seexanaysaan fa innahu maxaa yeelay isagu yajlu lbasara indhaha ayuu faydaa aragga ayuu faydaa wa yumbitu wuxuu soo saaraa ashacra timaha marka maxay tahay sababta uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam indhakuulashada ugu gaar yeelay marka la seexanayo rasuulku wuxuu ku teliyey qofku markuu sii seexanayo inuu indha kuulsho laba faa'iido ayaa ku jira in indha kuusha waktigaa lala eegto faa'iida kood waxay tahay liannahu abqaa lilcayn ishiibaa indha kuushu ay ku baaqi noqonaysaa oo hore uga bixi mayso waayo qofku intuu hurdada ishii uu isku hayaa haddii isagoo markaa soo jeeda uu indha kuusho indhaha kala haya ishu intaa dhaqdhaqaaqiyay samaynaysaa markaa indha kuushu way tufaysaa oo dabadday u saaraysa marka waxaa laga yaay waxtarkeedii wax badan inaanay kala hadhin faa'iida kalena waxay tahay indha kuushu marka ay qofku intaa u hurdo oo dhan ishiisa ay ku jirto isha ayay ku fidaysaayoo dabaqadaha ishu ay ka kooban tahay oo dhan ayay gaadhaysaa oo isha ayaa indha kuushii cabbaysa markaana waxtarkeedu waa badanaya sidaa awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam yihi cinda annowm markaad sii seexanaysaan indha kuusha can ibni cabbaasin qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi inna khayra akxaalikum waxyaabaha aada ku indha kuulataan ka u wanaagsana bimacnaa u manfacaya waxtar badani al-ismidu weeyi yajlu wuxuu faydaa albasara aragga oo isha ayuu wanaajiyaa araggeeda xataa xoogaysanaya wa yumbitu wuxuu soo saaraa ashacra timaha xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa ismidku inuu yahay nooc gaara oo indhakuusha ka mid ah oo indhakuuloo dhan inaanu ahayn waana alkuxlu lasfahaani oo asalka indhakuushu waa dhagax marka dhagaxa meesha asfahaan la yidhaahdo ka baxa indhakuusha laga jaro ayaa alifmidu la yidhaahdaa isagoo magacaalana iminka waa la iibiya waxaanuu rasuulku tilmaamay waxyaabaha lagu indhakuusho nooca u fiicane u waxtarka badan inuu yahay can ibni cumara qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi calaykum bilismid ismidka ku indhakuusha fa inahu yajlu lbasara maxaa yeelay aragga ayuu faydaa wa yumbitu wuxuu soo saaraa ashacra timaha baabu maa jaa fii libaasi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam haadakani baabu maa shaygii baabkii ka warramaya weeye jaa-a kusoo ku yimi ee ku soo arooray fii libaasi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay dharkiisii dharku noocyadu xidhan jiray iyo kuwa sida gaarkaa u jeclaa iyo qaabkii dharka u xidhan jiray libaas waa maa yulbas waa waxa la xidho weeye can ummi salamata qaalat waxay tidhi ummu salama kaana alqamiisu qamiisku wuxuu ahaa axabba hiyaabi dharka loogu jecel yahay ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay xaggiisa yalbasuhu isaga oo xidha macanaa yalbasuhu waa jumla xaaliya xaalo uu ahaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam mid xidha oo bimacnaa jumladan yalbasuhu maxay faa'iideynaysaa ay liajli lubsihi wa lubsi gayrih marada sideeda rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uma jeclayn ama inuu dadka u hadiyeeyo kale inuu jeclaa maaha macno ee wuxuu u jeclaa marada qamiiska la idhaahdo xidhashadeeda oo inuu isagu xidho dadka kalena ay xidhaan ayuu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam u jeclaa marka xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa in rasuulku calayhi salaatu wasalaam qamiiska uu xidhan jiray weliba mararka qaarkoodna gunti waa xidhan jiray iyo go- dusha uu ka huwado izaarun wa ridaa laakiin mare uu xidho wuxuu u jeclaa qamiiska walihaada waxaa edeb darra ah maradaa uu rasuulku dharka u jeclaa in wax laga sheego dadka qaarkood baa caaya khamiiska wixii rasuulka ilaahay uu jeclaa haddii aada jeclaato xataa shaygaasi yaanu cibaado noqonee mubaaxaadka ha ka mid ahaadee jacaylka aada jeclaatay wuxuu rasuulku jeclaa yacnaa ajar baad ka helaysaa wixii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu jeclaa inaad caydo ood aflagaadaysaana laa shaka inay dembi weyn ay tahay can asmaa binti yaziid qaalat waxay tihi kaana wuxuu ahaa kumu qamiisi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay qamiiskiisa gacantiisu halka ay ku joogtaa ila rusq mid gaadhsiisan yacnaa kala goyska kafka ama cukurka khamiiska rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkaasi kala goyskaas ayuu gaadhi jiray macnaa ma dhaafin jirin oo mid markaa baabacada dhexdeeda la siman ama faraha gaadha muu ahaan jirin waayo intaa wixii dheeraadkaa looma baahna bal waxaa laga yaabaa qofka inay dhibaato u geysataba oo markiiba maradu ay uskagowdo ila gacantu waa tii lagu shaqaynayey amaba se waxyaabihii qofku uu cunaayey ama uu cabbaayey inuu marada lafteedii uu la galo iyo in hawlaha qaarkoodba ay ka xanigto ayaa dhici karta can mucaawiyata ibni qura can abihi qaala wuxuu yidhi ataytu waxaan u imi rasuula allahi sala allahu calayh wasalam fii rahdin koox anoo ku dhex jira min musayna qabiilada musayna la yidhaahda ka mid a marka rahdigu waa jamaaca min annaas waa koox dada culimada qaar waxay waa toban ilaa afartan qaarna waxay yidhaahdaan waa saddex ilaa toban axaadiida saxiixiina waxay ayidaysaa in toban in ka badan rahdi lagu sheegi karo oo saxaaba markaa soddon ah xadiidka abi saciid bukhaari warinayo ayaa rahdi markaa lagu sheegay linubaayicahu si aanu rasuulka calayhi salaatu wasalaam beyca ula gallo yacnaa ballan si aanu ula gallo oo saxaabadu rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay ballan kula geli jireen islaamnimada wuxuu ballan kaga qaadi jiray islaamnimada mararka qaarkoodna arrimo gaara sida jihaadka oo kale laqad radia allahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara kun iyo afar boqol ilaa kun iyo shan boqol inta udhaxaysa ay ahaayeen asxaabu beycati ridwaan markii rasuulka uu soo gaadhay war odhanaya cuhmaan ibnu cafaan oo reer maka uu u diray waa la dilay ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadaa ballan kula galay inay dagaalamayaan marka oo aanay soo jeesanahayn sideedabana baycada waxaa xaq u lahuun oo ballanka noocaasa dadka ka qaadi kara imaamka ama madaxweynaha xaakimka ummadda u taliya sheekhna dadka kama qaadi karo ma odhan karo xer baan samaysanayaa anigu ballan gaara aan la galo xisbi iyo jamaacana dadka kama qaadi karto ballanka noocaas bidaca soo darriye ee ka dambeeyey saxaabada ayaa arrintaasi ay ka mid tahay inuu sheekh yidhaahdo xertaydaan bayco iyo ballan aan ka guraya ama jamaaco iyo xisbi inta la sameeyo la yidhaahdo yacnaa dadka jamaacada ama xisbigaa xubno ka noqonaya ayaa amiirka jamaacada u taliyaa ballan uu ka qaadaya waxaana ku dabaqmaya xadiidka uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun rawaahu muslim can caaisha qofka sameeye camal aan daliil looga haynin shareecadii nebi maxamed lagu soo dejiyey waa lagu celinayaa bimacnaa laga aqbali maayo wa ina qamiisahu buu uhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam qamiiskiisuna iyadoo qamiiskiisuna la mutlaqun uu yahay mid furan oo laabtiisaasi ay furan tahayoo baldhannadu aanay u xidhnayn ee hayru marbuuta aw qaala ama wuxuu yidhi zira qamiisi ay wa ina zira qamiisi iyadoo baldhammada khamiiskiisuna mutlaqun kuwa furan ay yihiin oo aan aan xidhnayn qaala wuxuu uhi fa adkhaltu waxaan geliyey yaddii gacantayda fii jaybi qamiisihi jeexa madaxuu ka soo baxo ee khamiiska rasuulka ka mid a famasistu iyo famasistu labadu waa sax bal culamada qaar waxay idhahdaan luqada afsaxaay waa famasistu in la idhaahdo waxaan taabtay markaa alkhaatima baan taabtay calaamadii nebinimada rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhabarka kaga taallay xadiidkan isna waxaa laga qaadanayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam qamiiska inuu xidhan jiray iyo in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu qamiiska u furi jiray mararka qaarkood baldhamada oo laabtiisu ay iska banaanaan jirtay ahlucilmiga qaarkoodna arrintaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa kaga daydeen kaana shaykhunaa abu cabdiraxmaan muqbil ilwaadici raximah ullah yafcalu haakada saas ayuu samayn jiray kaana yaftaxu asraara qamiisihi aljayb waxaa jayb la idhaha maa yuqطacu min athawb liyakruja alra'su aw ilyadu aw gayru dalik waa meesha marada marka la tolaayo la jaray la baneeyo ee laga dhigo waxa weyaan dalool bannaan si uu madaxu uga soo baxo ama gacantu laakiin halkan jaybka waxaa looga jeedaa dawquhu aladii yuxiitu bilcunuq waa daloolkaa wareegsan ee qoorta ku wareegsan ee madaxa laga soo saaro halkaasaa jayb la yidhaahdaa waxaana markaa taa laga faa'iidaysanayaa in rasuulka calayhi salaatu wasalaam qamiiskiisa madaxiisu inuu ahaa mid ballaadhan waa kaa saxaabigu halkaa ka geliyey gacanta ee taabtay calaamaddii nebinimada ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhabar kaga taallay can anas ibni malikin ana nabiya sala allahu calayh wasalama kaana wuxuu ahaa shaakiyan buu ahaa mid xanuunsanaaya ay mariidan mid bukaa ayuu ahaa fakharaja waa soo baxay rasuulku gurigiisii buu ka soo baxay wa huwa isagoo yataki u cuskanaaya calaa usaamata bni zaydin usaama ibnu zayd bni xaarif calayhi thawbun iyadoo rasuulka dushiisa uu saaran yahay maro qitriyun ay mansuubun ila alqitr meesha qitri la yidhaahdo maradaasi oo loogu abtiriyey oo baxrayn baa markaa maryaha noocaasa laga keeni jiray qad tawashaxa isagoo hilaabtay rasuulku bihi maradaa tawashaxay takashaa bi isku daboolay fa sallaa bihim saxaabadii buu tukiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa laga qaadanaya rasuulku inuu ahaa bashar sida ilaahayba qur-aanka ku caddeeyey waxyaabaha bani aadamka ku dhaca ayaa ku dhici jiray hadday xanuun tahay hadday gaajo tahay hadday haraad tahay hadday tahay inuu dareemo kulaylka iyo qabowga hadday tahay inuu ku farxo waxyaabaha qaarkood waxyaabaha qaarkood uu ka naxo ama uu ka murugoodo ilaahay baa amray inuu dadka u sheego inuu yahay bashar qul innamaa ana basharun mithlukum waxaad tidhaahdaa waxaan ahay bashar si aan loo odhan waa bashar laakiin nooc kale ah ayaa wuxuu ilaahay raaciyey mithlukum idinkoo kale ah oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aabbiyi hooye ayaa dhalay aabihii cabdullaahi bnu cabdilmualib soo maahay hooyadiina aaminatu bintu wahab waxaa laga abuuray waxaa basharka laga abuura waxaa khuraafaadka ka mid a iyo waxaan diinta asal ku lahayn in la yidhaahdo rasuulka nuurka ilaahay baa laga abuuray waxaanay taasi xidhiidh la leedahay caqiidada kiristaanka nasaarada oo nasaarada aaminsan ciise inuu yahay qeyb ilaahay ka mid a marka nuurkii ilaahay baa laga abuuray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nuurkii ilaahay sifada u ahaa baa laga abuuray waxay noqonaysaa in hadalkaasi uu la mid yahay hadalkooda saa awgeed bay culimadu aada u diideen nebi maxamed waxaa laga abuuray waxaa bani aadamka laga abuuray innamaa ana cabdun anu waxaanahay addoon waxaan cunaa wuxuu aakul mimaa yaakulu lcabd wa albas mimaa yalbasu lcabd kaana shaakiyan fakharaja wahuwa yatakiu calaa usaamata bni zaydin isagoo rasuulku xanuunsanayo oo aan lugihiisu aanay qaad ahayn oo usaame cuskan usaamana aada buu rasuulku u jeclaa isagiiyo aabbihiiba waxaa la odhan jiray aabbihii zayd xibu rasuuli illah usaamana waxaa la odhan jiray ibnu xibi rasuuli illah kii rasuulka ilaahay u jeclaa iyo kii rasuulka ilaahay u jeclaa inankiisa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maro weyno markaa uu wadahuwaday inuu xidhnaa ayuu xadiidkani tilmaamay fa sallaa bihim isagoo xanuunsanaya ayuu saxaabada tukiyey xanuunkanina wuxuu ahaa almarad aladi maata fiih xanuunkii aanu kaba kicine oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku dhintay oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu dhintay dadka qaarkood baa yidhaahda ha odhani nebigu uu dhintay ilaahay baa subxaana wa tacaala qur-aan ku sheegay inuu dhimanaayo wamaa jacalnaa libashari min qablika alkhuld afa in mitta afa in mitta fahum lkhaaliduun yaanaa bashar adiga kaa horeeyey waaritaan umaanan qorin haddaad dhimataba iyagaa waaraya inaka mayitun wa inahu mayituun adu waad dhimanaysaa nebi maxamedow iyaguna way dhimanayaan wuxuu yihi rasuulku sida axmed musnadkiisa ku wariyay jaaanii jibriil faqaala ya maxamed cish maa shi'ta fainaka mayit jibriil baa i yimi oo wuxuu yihi maxamedow intaad doonto noolow laakiin ogow kii dhintaa tahay waaxbib man shi'ta fainaka mufaariqu ciddaad doonto jeclow laakiin waxaad ogaataa inaad ka tegayso waaxbib maa shi'ta fainaka mufaariqu ila akhiri alxadiid haddaanu dhiman nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo nool bay saxaabadu aaseen alaysa qabruhu fi lmadiina miyaanu qabrigiisu ku oolin madiina cinda masjidi waay waxaa taasi ay burinaysaa hadalka dadka qaarkood ay yidhahdaan awliyadu ma dhimatee way dhuumataa ambiyadaa dhimata fa ayuhumaa aclaa daraja keebaa darajo sarreeya ma ambiyada mise awliyada laa shaka ambiyada qofka idhaahdo ambi awliyada ka darajo sarraysa ambiyadana yakfur uu gaaloobaya waana maquula kufriya oo dadka qaarkood ay ku hadleen hadal gaalnimo dadka qaarkood ay ku hadleen wey marka bashar oo dhan baa ku xukuman inay dhimanayaan ama ambiya ha noqdaan ama awliya ha noqdaan ama kuwo kale ha noqdaan waxaana hadalka noocaasa keenay dadka qaarkood dadka waxay ku xidhaan cid aan ilaahay ahayn awliyada in la baryo gurmad la weydiisto oo markaa marka dhama qof dhintay baa la baryayaa camalkiisuba oo go-ay aya waxay doonaya inay ku jawaabaan mamu mabuu dhimane wuu dhuuntay asalka cibaaradaasina waxay ka timi qadiyadu uu sameeyey nin mushrig ahaa oo laata laata ninkii la odhan jiray wuxuu ahaa nin xujaajta u roon oo xujaajta markaa boorash u sameeya marka ay soo maraan dabeetana markii uu dhintay ayaa nin mushrigoo meeshaa joogay baa wuxuu dadkii ku yidhi laat ma dhiman ee dhagaxan u galay dakhala fii haadihi sakra dhagaxan u galay dabeetana dhagaxii baa sanam laga dhigtay la weyneeyo xoolaha lagu dul qalo oo lagu dawaafo oo la baryo sida maantaba xabaalaha qaarkood lagu sameeyo sanamka laata la yidhaah ee qur-aanka ilaahay uu ku sheegay asalkiisu halkaa ayuu ka yimi marka hadalkana awliyadu ma dhimatee way dhuumataa ninkaasaa cid hadalkaa la timaada u horreeyey oo ihi laata muu dhimane dhagaxan unuu galo oo ku dhuuntay cid kale oo cid dhuumanaysa sheegtana oo islaamku abtirsatana waa nimanka la idhaha rawaafida shiicada talax tagtay ee saxaabadoo dhan gaalaysiisa iyaguna meel sirdaab la idhaaho oo goda ayay hor taagan yihin oo ay leeyihiin imaam ka mida labiyo tobanka imaam ee macsuumiinta ee xagga ilaahay laga soo magacaabay ayaa halkaa ku jira bay yidhaahdeen marka halkaasay fardo iyo warmalo hor taagan yihin ay leeyihin imaamkaasi ayaa halkaa ka soo baxaya oo halkaa ku dhuumanaya ilaa goormuu dhuumanay godkaa uu ku jiray yacanaa kun sannadood in ka badan waayo markuu soo baxo muxuu qabanaya waxyaabuu qabanaya waxaa ka mida markuu soo baxo wax allaale waxa sunno sheegta ayuu laynaya caalamka uu ka dhamaynaya malaa shiicadan iiraan iyo meelaan joogtaa inay naxariis idinaysamaad moodaysaa wuu dhamaynaya madiine markuu tagana abubakar iyo cumar buu qabrigooda ka soo saarayaayo markaasuu jeedalinaya u karbaashaya ilaa cali bay xoogeene oo xukumkii ay ka qaadeen been abuur wey cali isagaa raalli ka aha abubakar iyo iyo cumar mimbarka kuufa dushiisa intuu u baxay buu yidhi qofkaan maqlo isagoo iga fadilaya oo aniga iga sarraysiinaya abubakar iyo cumar jallatu xadd almuftari xadulqadfiga sideetan jeedal ka qadfiga sameeya inta lagu dhufto in laag baan ku dhufanayaa buui hadihi caqiidatu cal wuxuu ka aaminsanaa abubakar iyo cumar waa taas marka ibnu cabaas wuxuu yihi kharaja rasuulu llahi fii maradihi aladi maata fiih wa calayhi malxafatun milxafatun mutagatiyan bihi rasuulku wuxuu soo baxay xanuunkii aanu kaba kicin ou ku dhintay ayuu maalin soo baxay isagoo markaa maro weyn huwan isagoo isku daboolay maradaasi macanaa jirhkiisa oo dhan rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku qariyey wallahu aclam walaalayaal haddaad rabtaan inaad ogaataan duruusta cusub muxaadarooyinka cusub dowladaha cilmiga ka dhacaya adduunka waxaad soo booqataan ww w dt manhaj online com